Bak sonra bu çıkarı Hayır mazur değil. Ama şimdi aşağı kadar koyalım. Tamam. Burada böyle değil.
Bismillahirrahmanirrahim. Waxay maanta halkan isugu nimisha jiraay oo ku saabsan aan kaga hadlayno go-aamaanka soo baxay guddigii shirguddoodkii shirweynigii dhammaaday ee xisbiga kulmiyeed shalto baahiyeen hadalka gudoomiyaha siin doonaa gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha golaa dhexe jaalashabeel su-aalihuna way iska koobnaan doonaan marka aada laydin briefgareeyo markaa waxaan ku wareegsi doonaa imika gudoomiyaha si inoogu furo si taarido hadda mudana makadex cabdi
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan uga mahadnaqayaa mahadad xaafadda yeeridaan iga yeedhay wixitaankii iyo waktigaabtubaadee oo ka mahadsan tihiin ujeeddada xibaadkeena maanta waxa weeye waxaan ummadda ka uga u qeexi doonaa warkii shalay ka soo yeedhay shirgudoonkii shirkii golaa shirweynihii saddexaad ee xisbiga ee dhammaaday hadal shalay xabad ka soo daayeen iyo go-aamo ay iyagu ku kooban oy soo daayeen waxaan doonaya inaan caddeeyo inaan sharciga xisbiga meel ka waafaqsanayn qodobada ay ka hadleen badankoodu may ahayn wax shirki soo qaaday iyo go-aamo shirki leeyahay sideedaba shirguddoon shirweyne wuxuu shaqeeya awoodda yahay waa inta shirku fadhiyo markuu shirku dhammaado ee shirki uu dhamaado shirguddoon maaha markay shirki guddoomayaan hawsha ay qabtaan maaha awood iyagu ay leeyihiin oo shirki ku leeyihiin waxay ururiyaan doodaha go-aamadii isuduwaddii hadalka way qaybiyaan markuu shirki xidhmay waxaa laga sugaayey inay go-aamadii shirka oo wada ogeydeen oona wada ogeyn saxaafadii adduunka laga daawanayay ay soo ururiyaan waxaa kaloo anigu aan u ogolaaday gudoomiye ahaan maadaama aanay liistadii golaha dhexe soo hoynin oo hay-adaba shirku soo hoyto inay soo ururiyaan iyadoo loo raacayo shirka xisbiga sharciga xisbiga soo ururinayo ka bacdana ay noo keenaan deetana aanu hubinno inay sharciyadeena waafaqsanyin khilaafna aanu ka jirin sidaana ogolay dhexe aanu ku bilaabno hawshiisi waa ogeydeen shirku waxa uu go-aamiyey laba qodob wuxuu doortay guddoomiye afar ku-xigeen iyo xogay wuu codeeyey waa la hayaa laysku khilaafsana shirku wuxuu kordhiyey boqol xubnood oo golaa dhex lagu daray oo loo codeeyey shirka go-aamo kalo ka soo baxay iyo doodo kaloo ka dhacay iyo ajado kaloo ka dhacay mina ma jirin waa wad joogteen wuxuu wuxuu go-aan noqdaa ilaa balaa marka shirku codeeyo elana intaasaa ogolaatay intaasaa diiday wixii lagu doodayaana waa insaa loo helaa shan qodob oo aan midna shirki soo qaadin ayay ku sheegeen inuu shirki go-aami ku raagi maayo ragga dambe sharcida yaqaana sheegay waxaad moodaa siday maanta idaacadaha qaar sheegayaan madu kuwa dareemayo khilaafku miyuu soo jiitabayey haddana dib u bilaabmay haddana dib u bilaabmay waxaa loo anaya waxaa la yidhaahdaa waxa ishaya xukuumadda iyo xisbiga hadda waxaa doona in caddeeyo xukuumadda waxaa guddoomiye u ah xukuma madaxweynaha iyo ku-xigeenka labada xisbiga laga doortay madaxweynaha wax arrin oo intaa mas-uulida aan isku diiday ma jirto ixtiraam badan oo lo haya mana qabo inay xumaanay xaggiisa kaga imanaysa xisbiga maaha erey siyaasiya maaha mid kale qurxinayo waa dhab laakiin waxaa jira golaa wasiiro rag badan oo ah oo afartan sanadoodba ka dhex wada xisbiga iyo xukuumadda khilaafa ka hadli maayo maanta waktiga la gaari doona anugu intaasaan kusoo koobaya waxaan udilayaa maxamed kaaxi
بسم الله الرحمن الرحيم بعد صحابته قال يا دوم ما سنت هاي هو شاغي جميع حسبه سيدي يلا تحكي سلام على في بشي جميع هو شاغي sideed iyo labaatankii sagaal iyo labaatankii bishii hore ayay ahayd muddadii uu socday shirweynaha xusmiga kulmiye sagaal iyo labaatankii buu dhammaaday shirweyne kasta marka la dooro lagu guda jiro waxa hago oo hogaamiya waxaanku idhahdayy shirguddoon uu doortay qabyooyinkii shirweynaha iyaga maxaanku idhahday waxyaalihii ka dhilnaa ayaa waxa ay keentay in hogaanka xusbiga iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo inay sii wada shaqeeyaan shirgudoonkii hore golaha dhexe si kastaba haw soo socotee ilaa intii bishaas maanta aynu bisha aynu ku jirno oo afar iyo labaatan oo ay saddex iyo labaatankii shalayto qaraar soo saareen si joogtaa baanu wada shaqaynayni waxay u xil saareen oo uu gudoomiyuhu u xil saaray oo hogayaha guud iyo anig iyana aanu goobjoog ka ahay jaamaciyo gudoomiye ku-xigeenadii kale oo qaar socdaal ku maqan yihiin qaar ay nala joogeen in iyagu ay ururiyaan liiskii golaha dhexe maadaama aan shirweynihii aanu dhamaystirin arrinkaas si joogtaa baan uga wada shaqaynaynay shalayta qaraarkana ay soo saareen qaraarkan haddii ay soo saareen waxa ay yidhaahdeen madaxtooyadaanu ku qaban lahayn qaraarkanoo guddoomiyaha diiday shalayto koob iyo tobankii maalinimo waa mas-uulad mas-uuliyiinta iyadu haddii ay qaatayaba si uun sheegaan sixirka daran baa layidhi anigu koob iyo tobankii iyo barkii ayaan shalita kaga tegay guddoomiyihii shirweynaha iyo ku-xigeenadiisii oo xubin guddoomiye ku-xigeenka koowaadii uu ka maqan yahay xafiiska wasiirka howlaha guud ay ku shirayeen ayaanu isugu nimid darkaasi oo ay bishu laba iyo labaatan tahayna xafiiska cadami baan anigu ula tegayoo aniga gudoomiyuhu iyo xogayuhu bay ogaano anigaa si joogta ah iyaga ugala shaqaynayay arrimaha waxaan ku heshiinay shirkii golihii dhexe ka aasaasmay degaamadii uu kasoo ururinay kasoo ururayey waxaa liiskooda lagu soo ururinayay iyaga liiskii dabeedna waxay dhahdeen aynu isugu nimaadno caawa xalaytadii ayaanu doonaynaa inaan madaxtooyada isugu nimaadno dabeedna waan islaagno waxaan ku nidhi liiskii guddoomiyaha iyo hogaamihii kale hogaanka xusbigaa weli islamaydaan eegin miyaanay ku fiicnayn intaynu inaku liiska isla eegno oo liiska isla dhammaystirno dabadeedna markaa aynu u tagno madaxweynaha oo aynu ballanka qabsanno waxaanu isla ogolaanay waxaanu isla ogolaanay inaanu shirkii xalayta ahaa joojino berita sabtida ana aanu isu nimaadno dabadeedna xalayta wafiidkii baa layidhi dee nimankii odayaasha ahaa maxaanku yidhaahdaayey qaraar bay soo saareen haddee jeer xusbi kasta kulmiye ama midka xusbi kalaba waxa uu ku dhaqmaa waxa weeye waa dastuurka uu uu dhisay oo dastuurku waa waxay soo saareen liiskii ergooyinka oo ergo walba degaan soo jeediyey oo ergo walba maxaanku idhaahdayey xubnihii ergada shirweynaha waa yeelkii iyo waxgaradkii degaankaasi xubnihii ay golaha dhexe usoo usoo xusheen ayaa lasoo saaray liiska imika halkan ku qorani marka hadhowto ayanu ayaanu de dib baanu uga shaqayn doonaa waxa ku yaale xubno fara badan oo ay iyagu bedeleen haddii jeer dacwad fara badan baa socotay annaka wayna soo gaadhisay iyaga way soo gaadhisay liisna waa liis degaan isku soo raacay oo waxgaradkiisii iyo mudakarkiisii xusbigan ka tirsanaa isku soo raacay iyo waayeelkoodii waxna waxa weeye waa liis ay shaksiyaad wadaan oo qof meel ugu doodayaan oo waa qodob waa qodobka labaad saaxiibadayo waxay halkan ku soo qoreen liiska guddiga fulinta ah oo ay yidhaahdeen waxa ansixiyey shirweynihii oo aanay taasina aanay jirin oo aan meella lagu soo hadal qaadin waayo guddiga fulintu sida uu abuurmaayo article dhan oo distoorkan ka tirsan ayaa ka hadlaaya oo waxaa la yidhi toddoba xubnood ha lagu kordhiyo oo aan weliba loo ogeynin qodobka afar iyo labaatanaad ee distoorka xusbiga kulmiye faqraddiisa ta waxay qoraysaa awoodda guddoomiyaha ka hadlaysaa wuxuu magacaabaa waa guddoomiyaha guddiga fulinta ee xusbiga guddoomiyuhu wuxuu magacaabaa xoghayayaasha guddiga fulinta lacaghayaha iyo xisaabiyaha xisbiga isagoo ka tilmaan qaadanaya go-aamada shirweynaha kuwa golaha dhexe iyo kuwa guddiga fulinta wuxuu jiheeyaa dhammaan howlaha xisbiga iyo siyaasada guud ee xisbiga wuxuu mas-uul ka yahay hantida xisbiga wuxuu xisbiga kaga wakiil yahay heshiisyada xisbigu la galo dhinacyo kale iyo qodobo kaloo badan guddiga fulinta cidda quri ee awood ureysa inay magacawdo waa guddoomiyaha xisbiga cidda ogolaataa ama ku diida guddoomiyahana waa qolaha waa waa waa qolaha dhexe waxaa kaloo saaxiibadayo magacaabeen guddoomiyeyaasha gobolada oo toddoba ah toddoba guddoomiye gobol waayo saad la socotaan sharciga doorashada qaranku waxa uu dhigaa lix gobol doorasho lixdii gobol ee hore toddoba waxaa ku ah oo xisbiga kulmiya uu ogolaaday in guddoomiyaha gobolka gabiley lagu daro qodobka saddex iyo tobnaad ee dastuurku qodobka saddex iyo tobnaad ee dastuurku waxa uu qorayaa maxaanku idhahday qaab dhismeedka xusbiga iyo sida loo dooranayo maxaanku idhahday guddoomiyeyaasha gobolada doorka guddoomiyaasha gobolada dhexe gobolka guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ee gobolka xogeyaha xisbiga ee gobolka iyo xubnaha kale ee guddiga fulinta ee gobolka waxaa lagu dooranayaa shirka xisbiga ee shirka xisbiga ee gobolka oo doorto xubnaha golaha xisbiga ee gobolka halkan guddoomiyuhuba ma magacaabo awoodaaba umale waxa awooda ule gobolka muradjeex gobolka awdal gobolka sool ka sanaag ay gobol isaga ayaa imika markuu shirweynuhu dhammaaday hadda waxa ay u diyaargaroobayaan in ay magacaabaan maxaanku idhahdayey guddoomiyeyaashii guddoomiyaashii maxaanku idhahdaye gobolada gobol walba isaga gaarkiisa u sameynaya guddoomiyuhu wuxuu guddoomiye gobol xilka kaga qaadi karaa xilka wuxuu kaga qaadi karaa haddii uu sameeyey dembi cad oo xisbiga uu ka galayo dabadeedna sife xisbigu uu go-aan uga qaatay kaga taga maxaanku idhaahdayey maxaanku idhaahdayey xilkiisii arrimahan siyaasiya arrimaha siyaasiga ee xisbiga had iyo jeer layskagama fikrad noqdo laakiin waxaa layskaga fikrad noqoya oo laysla ogol yahay oo aan lagu muransaneen waxa weeye qodobada dastoorka ahe xisbiga kulmiye waxa uu qorayo qodobka shan iyo tobanaad muxuu qorayaa ka shan iyo labaatanaad muxuu qorayaa qodobka soddonaad muxuu qorayaa golaha dhexe muxuu ka odhanayaa golaha fulinta muxuu ka odhanayaa sidaan anigu u jecelahay na noqon mayso sida muuse bixi u jecel yahayna noqon mayso si cali jaamac kale uu u jecel yahayna noqon mayso waa sida uu isagu uu u qoran yahay arrintani markaa waxa weeye waa buuqaanaan u baahnayn waa arrin shirweynaha iyagii si wanaagsan uu noogu dhammaaday waxay ahayd arrin xaalxaalkiisa uu noo harsan yahay waxa ay ahayd arrin aan iminka muran iyo buuq kale aanay aanay nala jirin intaydan waxaa laga yaabaa guddiga fulinta ayaa lagu daraa golaha dhaxal ayaa lagu daraa hadda iminka afar baanu meesha ku fadhinaa laakiin waxaa laga yaabaa inaanaan afartayadu haddii la yidhaahdo qoba shan iyo labaatan xubnood oo maxaanku idhahdaye guddiga fulinta waxaa laga yaabaa inaanan qof iskaga mid noqonin laakiin marka la wada tashado cidda aan lagu qoray iyo cidda awoodda sharcigu u siiyey magacaabaysa cidda ay magacaawdo ayaa la sugnay ayaa ayaa dale imika waxa weeye guddu ma- madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagaa magacaabo golaha wasiirada ee u qoray dastuurkaa siiyey ninkii la jeceliyo ninkii la necabba dastuurkaa siiyey madaxweyneyaashii ka horreeyeyna dastuurkaa siiyey madaxweyneyaasha dambena dastuurkaa siinaya guddoomiyahana dastuurkaa siinaya shalita axmed maxamed maxamuud jiilaaya guddoomiye xusbi ahaa isagaa magacaabaya guddiga fulinta maanta musabixiba ah oo shirweynihii saddexaad u doortay isagaa magacaabaya arrintan markaa waxaan kusoo ururinayaa arrinkani maxaanku idhahdaayey khalad xisbigu uu galay maaha waa khalad maxaanku idhahdaayey ay galeen guddigii maxaanku idhahdaayey shirweynaha hogaaminayey weliba maxaanku idhahdaayey warqadoodii markii aa aragteen xubnahooda ku saxeexan iyo maalintii hore ee shirweynaha iyagii a wax ka qorteen guddigii hogaanka shirweynaha shirgudoonkii shirweynaha uma dhamaystirmin qaraarkan waa qodob meel labaad ugama dhamaystirno oo guddidani waxay lahayd guddi technical ah guddiaan nuu bixinay guddi farsamo guddiga farsamo waxaan nuu bixinay macnaheed waxa weeye waa xoghayntii shirweynuhu baan nuu bixinay guddi farsamo guddigii farsamadana hal qof baa kala joogay arrintani markaa waxay ku urursan tahay golaha dhexe iyo arrinteedana liisas bay leedahay dad baa soo gudbiyey mushkilad fara badan ma laha guddoomiyuhu sidii uu sheegay uruurintooda iyagaa loo diray waxa hawsheedu halka ay ku jirto waa la eegayaa guddiga fulintuna nin shacabka tuba iyo ninaan tuminba nin wax magacaabiyo ninaan magacaabinba guddiga fulinta ee xisbigu waxa ay ku ceddahay qod qodobka afar iyo labaatanaad ee dastuurka qodobka labaata afar iyo labaatanaad ee dastuurkuna waxa uu siinaya guddoomiyaha xisbiga arrinkan markaa khilaafaadka qaarna waa qaar duruufi ay kuu keento qaarna waa qaar aad farahaaga la gasho kuwa duruufi noomay keenin xisbiga waxaa geliyey raggii lagu aaminay shirweynaha xisbiga in ay in ay hagaan xaalxaalkiisa dambena si xaragala loo dhamaystiro iskumanaanaan khilaafsaneen labayo koob iyo labaatankii bisha iyo laba iyo labaatankiina inaan la joogay waa laga sheegay oo isku dafiri mayno khilaafaadkan muddada lasoo socday ee la sheegayena xisbigani ee wuxuu leeyahay dhismuu leeyahay disdoorkiisaa qoraya dhismaha xisbiga xisbiga dhismihiisu wuxuu ka bilaabmaa oo ugu awood badan shirweynaha xisbiga waxaa ku xiga golaha dhexe ee xisbiga waxaa ku xiga guddiga fulinta ee xisbiga oo hogaanka xisbigana uu ka mid yahay waxaa ka mid ah guddiyada gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga oo qodobka saddex iyo tobnaad ee dastuurka uu qeexayo qaab dhismeedka xisbiga hase haatee khilaafaadkaa jira ee muddada soo intay jiitamayey waxa uu ka imanayay xus- xubno xukuumadda xisbiga xubno xukuumadda dawladda ku jira oo weydiisa madaxweynuhu waa odayga xisbigan waa madaxweynihii xisbigan laga soo doortay waa odaygii aasaasay waxaan u malaynayaa musadixina khilaaf ka dhex jira ma garanayo aniga mid naga dhex jirana garan maayo xubnahan hogaanka xisbiga iyo golaha ka dhexe ka jirana garan maayo xubno wasiire ah ayaa waxay tilmaamayaan in xisbiga cadow weerarayo xog madaxweynaha dalka uugu jiro yay madaxweynaha saaxiib uga dhigayaan baa taala marka ay cadowga uga soo qaadayaan guddoomiyaha xisbigu ninka cadowgaa guddoomiye ku-xigeenku ninka xisbigaa xogayaha ninka inta cadowgaa guddoomiyaha golaha dhexe inuu cadowgiisa yahay yahay guddiga fulinta ragga ku jira inay cadowgiisa yihiin yaa madaxweynaha saaxiib looga dhigaya waxaan markaa leeyahay dhibaata ma jirto xisbiganina sharci buu ku socdaa xisbiganina sharci buu ku kala socdaa arrintaasi ha dhowto xisbi ahaan baanu u ayaan xalinteeda u gelaynaa xilliga maxaanku dhahdaay ay ku haboonaatana maxaanku dhahdaay waanu isla gelaynaa arrintanina waxay ku eg tahay waxa uu ku soconaya arrintani dastuurka xusbiga dastuurka xusbiga dastuurka xusbiga waxa uu qeexayo iyo xilka uu awoodeeda siinayaana hawsheeda way gelaysa
jaamacbaa gelaya weliba
ado suaaladan saamay horta anagaa buga adiga waxa ku jira agda waxayaan hor soo deerin iskaada ku iyaga laga leeyahay iyaga iyaga waxa adigu
بسم الله الرحمن الرحيم أنا حكام يا waxaan doonayaa iftiimiye khilaaf sharci ee ay gashay guddigii shirgudow xaalaysta warbaahintii buuna maqlaysana markuu tooga ahaydeen saddex boqol afar iyo lixdan xubnood oo golaha dhaxaabay soo shacay shaaciyey iyagu waxay ahayd shirgudowka shirweynaha shirweynuhu wuxuu soo dooranayay laba boqol iyo siddeetan xubnood oo keliya golaha dhexe laba qaybood isugu jiraan qayb waa automatic oo waa distory qaybtaa distory ah waa qayb sida qolada gobolada oo kale way isbedbedelaan marka xubin gobolka alla rido hadbadi kursiga fadhiyo baa yimaada oo soo fadhiista qaybna waa qaybta uu shirweynuhu doorto oo iyagu aan isbedelin qaybtaa shirweynuhu doortaa ee guddidana shaqadeeda ay ahayd waxay noo boqolaysaa tirada ay xalay ahayd inay sii daysaano waxay loo boqol iyo sideetanka liisaska loo keenayeyna waxaa loo boqol iyo sideetanka tirooyinka kale ay qoreen guddida fuuti ay qoreen guddoomiyaasha goboladii ay qoreen liisaska baarlamaankii ay qoreen waxaasoo dhan may ahay shaqada guddida shaqada guddida waxay labada boqol iyo sideetanka xubnood ee uu shirweynuhu dooranayo ee liisaskooda loo keenayo uun inay qabtaan deetana ay guddoomiyaha usoo gudbiyeen guddoomiyaha xisbiga guddoomiyaha xisbiguna markuu liisaska la hubiyo laba boqol iyo sideetankii uu isagu ku dhawaaqo waktiga la isugu yeerayo shirka u horeeya ee golaha dhexe marka uu la hubiyo uu ku dhawaaqay isagu isugu yeeridooda maalinta u horeysa isu yimaadaana ka hor inta aan la dooran guddoomiyaha golaha dhexe waxaa guddoominaya guddoomiyaha xisbiga ayaa golaha dhexe jaangalaynaya dabeetana waxaa dooranaya guddoomiyihii golaha dhexe markaasuu golaa dhexe ajadihiisa kale gelayo waxay ku qoreen halka khilaafaadkii liisaska qaar badan baa hadalka joogay iyo qaara hadalka joog buu lahaa xisbigu xeer buu lahaa uu raaco khilaafaadkiisa liisas maanta ugu wareeray shirweynihii laba kun iyo sideedii shirka laftiisa wuxuu dib u riixay xubnihii khilaafaad ka taagnaana muran ka taagnaana ee isku haystay dib baa loogu celmiyey iyagaa layidhi soo soo dhamaysta khilaafkiina waxaa dib loo keenay shirweynihii burco ee sita balaasa ku qabsoomay ayaa dib loo keenay shirweynahaasaa dib looga asisay siweynuna wuxuu yidhi xubnaha khilaafad ku joogo inay golaha dhexe ansixiyaan shirkan sidaynu ognahay laba qodob buu go-aamiyey wataa hore loo sheegay hawshan kale ay dambaashay waxayd hawl ka baxsan xilkii iyo waajibaadkii sharci ee ay shirweynaha ku lahaayeen
xilkii wajibaalkiisa gudoonka waxa sheegaya dolarka labaad dolarka labaatanaad ee dastoorka ayaa caddaynaya shaqadu waxay tahay meelaas igama jirto meelaas igama jirto tallaabadan ay qaadeen in gudub la soo magacaabana meelas igama jirto in gudoomiyaal gobol lagu soo magacaabana meelas igama jirto dastoorka wixii waa la dooranaya haddii farsigu tooda timaado way suurtogeli weydo in shirkii gobolka la qabto guddoomiyahay noqonaysaa marka ila xisbigii meesha ka maqnaan maayeen guddoomiyahay noqonaysaa inuu kumeelgaal u magacaabo guddoomiyaha gobolka kumeelgaal inta doorashadii gobolka ka qabsoonaysa guddoomiyaha xisbigiisa u magacaabo waxaduuba xilalkaas oo dhanna inay ku takfadeen ku xadgudbeen dhibaato kale iyo mushkilad kalo meesh taalaana ma jirto wawga nin dabaqaabadii khibrad la-aan raggii dabaqaabada dugsiweyla ah waxa ay noqdeen ragaa khibrad lahayn deetana batana umundi ay fara badatay oo weliba intii oo turtimo ilaa maalintii shirku furmayey qaladaadkii ay sameeyeen qoladana waa bataladii oo kale gashay oo iyaguna khaladaad kale iyo hawl ahaana ahayd ayuu bay dafi lahay a waxaas leeyahay khibrad la-aan baa labada qolada khibrad la-aan baa labada qolada halkaa geys waxaa geysisay laakiin ma jiro sababkaas abuurtaa iminka oo jirtana kulle anugu iyo iyagu waxay ka dhex macaashiyaana ma garanayo waxaas leeyahay waa waa khibrad la-aan ayuubaa gelisay ay isku khaldeen intii ay hawsha lahaayeen iyo intii aanay lahayn
adigo yar baad ku tarayaa waxaad doonaysa haddaad doonaysa marka sida anaga wax ii sheego waxaa miyaan ii sheegaynaa keliya bas hadalka inta badan waa la dhameeyey guddidan markay hawsha qabatay runaatii waxay ahayd inay dee wixii ka khaldan inay xidhiir intay la soo saro saxafiiska weliba aniga oo ah xoog xogayaa guud xogtii xisbiga oo dhan aan lagu hayo inay bal weydiistaan oo yidhahdaan halkaa iyo halkaa maxaa ka jira waxaa lala xawiisay haweenyarkasoo noomana ay imanin marka ambassador bay joogay markaasoo xere milatari bay la galay xere wasaaradda gaashaandhigga may imanin halkan waxaa khabaar kaa dhacaya wixii khalad farsamo keenay mooyaane hadda conservationiska waxaa ku jira ilaa shan qodob oo qalada oo aanka aha go-aan ama conservation ka soo baxay shirweynihi aan ahayn oo iyaga isku darsadeen isku way leeyahay waa naloo idmaday taasi maaha khalad weliba waa dembi cad wixii laga yeelayna dastuurka xisbigaa dhigaya iyo sidii la xalilayay sida qodobka afar iyo labaatan uu sheegayo guddoomiyaha xisbiga isaga ah guddoomiyaha golaha dhexe iyo xisbigaba inta laga gaarayo shirwe- shirka golaha dhexe isagaa qodobka afrilataad u igmaday inuu soo magacaabo guddiga fulinta guddoomiyuhu u gelayaa hawshiisii wuxuu soo magacaabayaa guddigii fulinta ee xisbiga waxaanu ka hordayayaa shirka u horeeya fadhiga u horeeya ee golaha dhexe laguna ansixinaya intaas waa inaan isbi ku dalay
inaan khilaaf u dhaxaynin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo shirguddoonkiina hase yeeshee khilaafka cidda abuurisa ay tahay xubnaha golaha wasiirada xubnaha golaha wasiirada miyaa madaxweynuhu amarka siinay ninka ku dhawaaqay shirguddoonka hogaaminaya miyaanu ahayn wasiirkii gaasaandhiga waxa weeye shir guddoon shir guddoonkii golaha dhexe shir guddoonkii shirweynaha xisbiga xisbiga ayaa shirweynihiibaa u doortay in ay iyagu noqdaan guddoomiyaan shirweynaha xil uu madaxweynuhu u soo magacaabay in ay iyagu qabtaanna maaha waayo shir guddoonku wuxuu noqon karaa xubin kasta oo xisbiga ka mid ah ama wasiira ama xubin guddi fulin hore ah ama guddoomiye ku-xigeen xusbi ah ama xufeeye guud ah ama xudi guddi fulin ah ama xubin baarlamaan ah ama xubin aan intaaba ahayn oo ergey caadiga ah ayaa maxaan ku idhaahdaa uu magacaabi karaa dabadeed waxa weeye xilkani xil uu shirweynuhu u magacaabay bay ahayd waanu madaxweynuhu u magacaabin go-aankan ay sameeyeenna miduu madaxweynuhu shaqo ku leeyahay oo kula jiray maaha waa mid iyaga u gaara واضح آه، محمد كاهين يا مصبح هذا المسؤولين نذكر سؤال شخص رئيس الدنيا محمد كاهين يا مصبح وهين بدل صعب له هذا الشهنية بدل السيناريو معارض كاهين وإجمال هاي وحديمي كتب العريسين من وزيره هي إسبانويين هو الفيت على المشاهدين وزير الحكومة كتب المدعونة من إسبانو بكتن خلدي يوم نجلسنا إن بكريت كنت كتب العريسين نذكر السويدينيا تكون سعودية ميقام كيلي بن حمد كان إني من الحديثيات صور في سنة الآن وزيدة تقوالي كتقوالي كخوف ما هيقول لي أفكار مستند الحكم كبير
arrinkaas madaxweyne haddaanu shalayta saaxiib ahayn maantana saaxiib baan u nahay wax kale fahmi dhex yaalla ma jiro qolada macaaridka waxay tidhaahdana dowladdeeda annaku ku tilmaami mayno madaxweynaha wasiirna isbaaro uma kuma uma dhiganin لكن ليه وزير العقارية taasi su-aasha waad weydiisay khilaafkan imika jirada qoladan ku jiraaba wasiiradu waa ka mid waxa weye khilaafka laga hadlaayo wasiirka iyo madaxweynuhu waa kala jaad xisbigaanu ka wada mid tahay guddiga iyo golaha iyaga fulintay dowladdana way ka mid yihiin marka waxa weye madaxweynaha sababaanu annaku u nidhaahno madaxweyne wasiirkan ayaa kuwaalaya iyo wasiirkana wuxuu kugu samaynaya iyo wasiirkana isbaaro ku dhigtay meeqaamka iyagana maaha mas-uuliyadda iyagana maaha milkaha iyagana maaha
adiga adiga adiga adiga shalay waxaa la isugu yahay xeelwaarinta guud ee qaranka guddiga diiwaangelinta ururada iyo maxkamadda darayga commissionka nuqlano waa loo qiimiy idinkuna iminka waxaa leediin wax ka jira arrinta ma jiraan sideebaa markaa looga daba tegaya inteebaa saxa waxaa laydin dhibay inteebaa khaba dad baan ku sheegaya wixii hay-ad xisbi ka baxsan u baxaya warqad xisbiga afkiisa ku hadli kara gudoomiye mashruur hay kale u gudbi kara hay-adoodana waa caynka hay-adaha dee ma qaadi karaa waxaa xisbi ka soo baxay shaksiyad baa qoray wixii halkan xisbi ka saxeexay oo gudoomiye saxuub baa sharciga xisbiga ah inkastoo ka warqan qoray waa waa shaksi
liiska soo baxay iyo welihiina hoggaanka xisbiga xumiyey waxaad weydiinaa su-aasha ugu horeysa waxa weeye liiska golaha dhexe ee fulinta xisbiga xumiyey yaa xaq u leh liiska wadambaysta saxeexa marka uu soo baxay iyo liiskan soo baxay hadda waxaa ka muuqda dad laba jeer qoran oo kale magaca hal qof oo laba jeer qoran arrintaas maskaxda soo qabta horta liiska magacaabista guddiga fulinta ee xisbiga guddoomiyaha xisbiga oo qura awooddaa u leh waxaana qeexaya waanigii sheegay qodobka afariyaa labaatanaad ee dastuurka liiskan kale liiskan kale aad leeday qof baa laba shee qoran iyo dad isku magaciina way jiri karaan hadda madicina way jiri kartaa taasi waa wax la hubin karo Anaa u dambeyn.
إن هذه الملاحظة وصلت اليوم إن الوقت لا تكون خمسة إن رفضت saasi meesha ma khilaafay dimuqraadiga loo sameeyey xisbiga waa lagu tartamay